habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo talaadaha bisha disembar waa toddobiyo labaatan sannadka laba kun iyo lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacaddana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahre ciidna nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah in ka badan laba boqol iyo siddeetan xubnood oo ka tirsan baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya oo maanta la dhaariyey
waxaannu kaloo idin haynaa waraysi aannu la yeelanay qaar ka mida xildhibaanada cusub ee soomaaliya
waa arki kartaa marka inuu dhixi doono un isbedel dhinacuu noqon doono lama oga markasta waxaa dhici jira qalalaha ku siyaasadeed taas inaan ka gudbi doonno maalina maalin ka dambaysa waxaad dareemaysaa waa in dowladnimadii soomaaliya iyo hanaqaagteedii isbedelada jira in mar waliba dad mudarsan qaadi kara ay ku soo biirayaan experiensiga iyo khibradu waa shay qaali ah oo ku faraxsanahay in nambar macquula xildhibaanadii hore ay ku jiraan
waxaa kaloo aad maqli doontaan xidhiirka ka dhexeeya dowladda israa'iil iyo waddamada xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo sii xumaanaya israa'iil horta way ka go'an tahay in ay halkaa deganaato oo dhulkaa ay settlement ku samayso resolutionkana kii ugu horreeyey u s ay soo saarta maaha dagaalkooga iyo dhibaatada bariga dhexe ka jirtay ilaa iyo ama toddobi iyo afartankii bay taagnayd intaa united nationku maalinba qaraarba la soo saarayey
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban dooda gaaban iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida
wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay in kooxihii baadigoobka oo ay heleen sanduuqii madoobaa ee kaydinayay xogta diyaaraddii burburtay maalintii axaddii wakaaladda wararka ee dalka ruushka ayaa sheegtay in sanduuqaasi madow loo duuliyey caasimadda dalkaasi ee moscow halkaasi oo kooxaha baadhistu ay ku qiimeyn doonaan sababaha dhaliyey burburka diyaaraddaasi mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa muujiyey dareen ah in uu jiri karo fal argagixiso oo qayb ka ahaa burburka diyaaradda hase ahaatee ee cid arintaasi weli si rasmiga u muujisay ma jirto dhammaan laba andhaxda ee laba iyo sagaashan qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay dhinteen
israa'iil ayaa sii wada gadoodkeeda ka dhanka ah go-aankii ka soo baxay qaramada midoobay ee lagu cambareeyey guryeynta israa'iil ay ka fulisay daanta galbeed iyo bariga qudus iyo weliba in maraykanku aanu qaraarkaasi u adeegsan codka diidmada qayaxan ee vito dan dermer safiirka dalka israa'iil ee maraykanka ayaa eed u jeediyey maamulka madaxweyne obama dermer ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay hayso caddaymo cadcad oo muujinaya kaalintii maamulka madaxweyne obama uu ka qaatay meelmarinta qaraarkaasi iyagoo sheegay inay caddaymahaasi la wadaagi doonaan maamulka donald trump
wasiirka difaaca ee taiwan ayaa digniin u jeediyey dalka jiina oo uu sheegay inay uga imanayso halis sii kordhaysa kadib markii maraakiib dagaal oo shiinuhu leeyahay oo uu horkacayo markab diyaaradaha qaada ay u safreen biyaha koonfurta shiinaha ee muranku ka taagan yahay maraakiibtan ayaa qayb ka ahaa dhoolatus militari oo dhacday shalayto waxaana kusoo beegmaya muddo saddex toddobaada uun kadib markii madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha taiwan arintaasi oo mid hore loo sii saadaalinayay aan ahayn dhinacyadan ayaa amaba dhacdadaasi ayaa keentay in dalka shiinuhu ay ka xumaadaan tallaabadaasi maraykanku qaaday xiisadda shiinaha iyo taiwan ayaa sii kordhaysa tan iyo wixii ka dambeeyey markii la doortay marwada hogaaminaysa dalkaasi taiwan bishii janawari ee sanadkan dhinaca wararka soomaaliyana xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka munaasabadii maanta ka dhacday muqdisho ayaa lagu dhaariyey laba boqol koob iyo siddeetan mudan oo isugu jira xubnaha aqalada sare iyo hoose ee baarlamaanka kuwaasi oo dooranaya afhayeenada labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee dalka kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay labada shir guddoon ee labada aqal oo loo kala magacaabay ee labada qof ee ugu daada weyn shirguddoonka aqalka hoose ayaa waxaa noqday xildhibaan cusmaan cabdulaahi boqore halka shirguddoonka aqalka sarena loo magacaabay maxamed xuseen raage dhinaca kalena war-saxaafadada maanta soo saartay bulshada caalamka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid a go-aanadii ka soo baxay hogaanka madasha wadatashiga qaran ee ku saabsanaa hanaanka doorashooyinka soomaaliya qaramada midoobay midooda afrika midooda yurub igaad talyaaniga belgium netherland sweden iyo u k iyo weliba dalka maraykanka ayaa sheegay in dhaarinta maanta xildhibaanada cusub ay tahay tallaabo hore loo qaaday hase yeeshee ay doonayaan in hanaanka doorashada soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu shan iyo afartan kursi oo keliya noqdo sida uu sida ku qeexan dastuurka dalka bulshada caalamku waxay ku baaqday in kuraas kasta oo dheeriya oo lagu kordhiyo aqalka sare ay dhacdo oo keliya kadib marka la doorto madaxweyne cusub islamarkaana uu go-aankaasi gaadho baarlamaanka cusub isagoo u maraya hab dastuuri ah
fiidnimo wanaagsan ee khiyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa sidii aad warkaba ku maqlayseen maanta lagu dhaariyey xildhibaanada baarlamanka soomaaliya oo laga soo kala doortay xarumaha maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xafladan dhaarinta oo ka dhacday xarunta booliiska ee jenaraal kaahiye ayaa lagu dhaariyey in ka badan laba boqol iyo siddeetan xildhibaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamanka soomaaliya sida uu qabo dastuurka soomaaliya waxaa labada aqal ay si ku meel gaad ah u doorteen shakhsiyaadka ugu daada weynaa aqalka sare waxaa sii shirgudoominaya maxamed xuseen raage halka aqalka hoosena uu si kumeel gaada usii guddoominayo cismaan cilmi boqore warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay saynab abuukar maxamed munaasabadda dhaarinta kadib baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankiisii ugu horreeyey iyadoo kulankaasina shir guddoomiye kumeel gaar ah loogu doortay xildhibaanka ugu da-da weynaa baarlamaanka kaasoo ahaa cismaan cilmi boqore oo goobta ka sheegay inuu ku shaqayn doono sida dastuurka uu qabo anugu kolley iskaga kiin warrami maayo toddoba sano ayaan guddoonka baarlamaanka ka mid ahaa marna waxaabaan ahaaba kusimo guddoomiye dhowr bilood howlaha baarlamaankana waxaan isleehay intooda muhiimkaa waad gudan kartaa taas waxaa ag taalla haddii alla idmo waxaad dastuurkaas u dhigayo ayuun baan ku shaqayn doonaa anu hebel baa yidhi iyo kanaa yidhi maya dastuurkaas wuxuu yidhaaho un baan ku shaqayn doonaa inta yar muddada yar oo aan haayo xilka xilkana allah nagu garab galo xildhibaan maxamed xuseen raage oo isna la wareega shir guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa dhankiisa xusay in wixii maanta ka bilowda uu dhisan yahay aqalka sanadka oo ah nidaam ku cusub siyaasadda soomaaliya walow dastuurka dalka uu qorayay waxaan halkan ka caddaynayaa in aqalka sare uu dhismay baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu dhismay si waafaqsan sharciga qodobkiisu yahay konton iyo shan dastuurka federaalka inagoo ah xildhibaanada aqalka sare waxaan ballan qaadaynaa in aan hagar la-aan dalkeenna ugu shaqay doono si daacad ah kuna shaqay doono danta iyo waddanka guud ee soomaaliya ummadda soomaaliyeed guddoomiyaha baarlamaanka wakhtigiisa dhammaaday maxamed sheekh cusmaan jawaari oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in maanta ay tahay guul weyn oo laga gaaray hannaanka geedi socodka dalka isagoo u hambaliyeeyey xildhibaanada baarlamaanka xilkana ku wareejiyey shir guddoonka cusub ee la doortay guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa labaduba ka mid ahaa xildhibaanada la dhaariyey
ilaa wakhtigan hadda la joogo maanta oo toddobaiylabaatanka ay tahay bisha disembar xilka labada aqal waxaa isku hayay golaha shacabka sida dastuurka ku yaalla saa daraaddeed maanta waxaa si rasmi ah u samaysmay
xildhibaanada baarlamaanka ayaa shaqada ugu horeysa ee hortaalla ay tahay doorashada guddoonka cusub ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha inkastoo shir guddoonka cusub uu sheegay in dib laga iclaamin doono fadhigan midka xiga baarlamaanka cusub ee labada aqal oo tiradiisa la qorsheynayo inay gaarto saddex boqol toddobiyo afartan xildhibaan ayaa mas-uuliyiinta ka hadashay kulanka maanta ay sheegeen in haweenku ay heleen afar iyo labaatan boqolkiiba kuraasta baarlamaanka taa oo ka badan tiradii hore hase ahaatee qoondada soddon boqolkiiba aanay gaarsiisnayn waxaa xusid mudan in xildhibaanada maanta la dhaariyey aysan ka mid ahayn koob iyo tobankii ay horay kuraastooda u laaleen guddiga xalinta khilaafaadka baarlamaanka hase ahaatee qayb ka mid ah ay fasaxeen madaxda madasha lamana sheegin sababta maqnaanshahooda saynab abuukar maxamed v o a muqdisho haddaba hadhaarintaasi kadib waxaa v o eda u suurto gashay inaannu waraysi la yeelanno laba ka tirsan xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey oo kale ah maxamed amiin sheekh cusmaan iyo farxiya muumin cali oo labadooduba ku cusub baarlamaanka hadalkana waxaa ku hormaraysa farxiya muumin cali oo ka hadlaysa dareenkeeda dhaarta maanta kadib wallaahi abaayo runtii mas-uuliyad culus oo aad usoo dhaaratay oo aad ilaahay hortiisa ku dhaaratay in maxaratay aad wax intii awoodaada karaankaaga aad ka qaban kartid oo iga qaban kartid ummadda dalkan iyo dadka aad matalaysid ee soomaaliyeed runtii mas-uul culus oo aan soo qaadnay waayo runtii oo aan sahlanayn abaayo xildhibaan maxamed amiin aad yaa umahadsanta falastiin runtii aad ya aad ayaan ugu faraxsanaa maanta in aan si rasmi uga mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan aqalkiisa sare ee maanta la ii dhaariyey runtii waxaan dareemaya waxay tahay waa mas-uuliyad aada u weyn oo runtii aada u culus oo aan ka qaadnay ilaahayna ka qaadnay ummadda soomaaliyeedna u qaadnay inaan ugu adeegayno sida hufan oo waafaqsan dastuurka in afarta sano ee soo socota ee mas-uuliyaddaasi ayna saaran tahay waxaan ognahay in soomaaliya ay dhibaato fara badan ay ka jiraan soomaaliduna wax weyn ay ka sugayso labadaas gole ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare marka waxaan rajeynayaa in aan runtii aan aada u dareensanahay oona dareemi doono mar waliba soona xusuusan doono mas-uuliyaddaas ballan qaaday in aan ugu adeego ummadeyda muddadaas kooban ee afarta sana oo lai doorta waxaan siinayaa xildhibaanad farxiyo baarlamaan horaa soo jiray oo idinka horeeyey maxaa ka baranaysaan maxaase iska bedeli doontaan marka la fiiriyo baarlamaankii hore maxaa kaga duwanaan doontaan runtii horta markii la fiiriyo golaha shacabka oo dadka cusub ee soo galay runtii waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah wax bartay waa arki kartaa marka in uu dhici doono un isbedel dhinacuu noqon doono lama oga laakiin waad waa waxaan waxaan rajeynaa runtii in looga duwanaado markasta waxaa dhici jira qalalaha ku siyaasadeed oo maaragtay ka dhici jiray madaxda sare ama baarlamaanka dhexdiisa taas inaan ka gudbi doono
haye xildhibaan maxamed amiin waxaan isleeyahay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ee labadiisa aqal kusoo biiray in numberkooda uu aada u badan yahay marka loo fiiriyo sanadihii hore oo arrintaasna waxa ay keeni doontaa in dhiig cusub oo fresh ah oo firfircoon oo dhallinyara wiilal iyo gabdhabale ay kusoo biiray ay yihiin wax weyna runtii ay soo kori doonaan maalina maalinta ka dambeysa waxaad dareem dareemeysaa waa in dowladnimadii soomaaliya iyo hanaqaadkeedii isbedelada jira in mar waliba dad lorsan qaadi kara ay kusoo biirayaan runtii experiencega iyo khibraddu waa shay qaali ah waa ku faraxsanahay in number macquul ah xildhibaanadii hore ay ku jiraan waxaana aaminsanahay marka la isku daro rugadaas iyo dadkaan ambishonkeedu weyahay dhalinyarada aqoon-yahankaa in waxyaaba fara badan oo qaladaad jirana laga baran doono iskaashi cusub iyo waxqabad cusub iyo in dadka soomaaliya la dareensiiye in tallaab hore loo qaado ay tahay kusoo biiritaanka wiilashaas iyo gabdhahaas iyo aqoon-yahanka soomaaliya oo runtii nambarkooda badan yahay in ay u dhisi doonto amaba u iftiimi doonto ummadda soomaaliyeed mustaqbal ka duwan kii waqtiyadii hore waana calaamad kamid a calaamadaha soomaaliya uu soomaalida cusub ay maalinba maalinta ka dambeysay un hore u socoto waa mahadsanta rajo weynaan ka xildhibaan qabaa maxamed waxaa jirta in baarlamaanka idinka horeeyey iyo kuwii kasii horeeyaba waxoogaa sumcaddoodu ay liidatay dadkuna ay ku duri jireen inay yihiin xildhibaano ku shaqeeya hadba meeshii dhaqaaluhu jiro ama hungurigu jiro oo siyaasadda waddanka iyo qallalaasaha ugu badan iyo dhibaatada meesha ka imaaneysa uu ahaa baarlaman saldhigiisa uusan sharciga ahayn laakiin lacagta ay tahay dadka qaara eedahaas qaba oo usoo jeedin jira baarlamaanka adinka maxaa is leedihiin siyaasadda saas ahayd waa ka bedeli doontaan xildhibaanad farxiyaan di- siinaya waa kugu soo noqonaya maxaamiin xildhibaanad farxiyaan siinaa runtii markii xaqiiqii dib loo fiiriyo oo la fiiriyo xaaladda ay ku shaqeynaysa baarlamaankii hore oo ka duwan xaaladda maanta la taagan yahay dhibaatooyin fara badanaa taagnaayeen wadanka dagaalaa ka jiray eh, colaado sokeeyo fara badanaa jireen marka runtii wax walba oo lagu tilmaamo waxay ku salaysan tahay oo wacyiga markaasiti la joogay oo oo xaaladda ay ku jireen ay ka adkaleen xaaladda maanta lagu jira Een, qof kasta oo maanta usoo baxda banaanka ama noqoto siyaasadaan ka qeyb galayana runtii laba iyo toban magacay yeelanaysaa aniga fikirkaas ma qabo runtii waxaa u yaala baarlamaanka een, shuruuco fara badan oo laga rabo in maaragtay een, la ansixiyo oo laga shaqeeyo oo la sameeyo sida dastuurka qabyada ah dastuurkeeni haddii aan sidii ugu talagalno u dhamaystirno labada sano soo socota oo aan kala saarno muxuu qof walba waajibka saaran muxuu yahay aqalka sare muxuu qaban golaha shacabka muxuu qaban madaxweynaha iyo prime ministerka i think haddii kaas focuska aan saarno oo xooga aan saarno oo aan dastuurkeena sidii loogu talagalaa laga shaqeyno inaysan dhici toonin waxyaabaha qaarkood oo maaragta lagu xamanayo ama lagu eedeynayo baarlamaankii horeto Een, haye xildhibaan maxamed amiin
arrinta falastiin marka la fiiriyo baarlamaanadii sanadihii hore ee xukuumadihii isdaba yaalay ee ee muddadii labada kun ilaa iyo hadda dhibaatooyin fara badan oo la sheega ayaa jirta waxaan aaminsanahay in wadanka duruufo jira awgeed waxyaaba fara badan runtii haddii ay dhacaan aan la- lala yaabi karaynin laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmo ka dambeyso in oo isbedelku uu soo korayo in waan aaminsanahay in dad fara badan oo soomaaliyeed ay runtii ay ka niyax yihiin hab- dhaqamada qaar ee xildhibaanada soomaaliya lagu sheego laakiin waxaan aaminsanahay in maanta in isbedeladan jiro iyo aragtidan cusub iyo horumarka kusoo koraya wadanka maalin maalinta ka dambeysa in dadka wacyigooda iyo garashadooda iyo fahamkooda dowladnimadaba uu isbedel uu ku socdo in ma defini karaayo inay qaladaad hore u dhaceen haddana dhici doonaan sida aan qabo maalinna kuma dhismayso magaaladan iyo si wadankan dhibaato fara badan ayaa jirta laakiin fahamkaas waxaan dareensanahay in bulshadii iyo in badan oo siyaasiyiina ay arkeen xumaantiisa Een, tan macnaha leh eh, hadda runtii ummadda soomaaliyeedna ay diyaar u tahay waxay tahay waa baarlamaan waxqabad leh oo ummadda soomaaliyeed shuruucaha iyo waxyaabaha ay ka sugayaan ku mashquulay aan ku mashquulin mooshin iyo wax lamida iyo waxyaaba fara badan oo runtii aan rabin inaan inta kasii sheego Een, Een, taas taas Ah.
macnaheedu maaha in horumarka baarlamaanka soomaaliya la defiro runtii wax weyn ayay qabteen maanta meesha aan joognana baarlamaanka soomaaliya runtii isaga ayaa ku amaanan waa mahadsan haddii tahay meel meel kamida shaqadiisa ay Ha.
ay gaabis oo ka jira waxaan rajeynaa in dhinacyada kale ee wanaagana aanaan ka indhalaaba Een, waxaa jirta in beesha caalamka iyo madasha hogaamiyaasha qaran ay isku mari la-yihiin xubnaha qaar een, xildhibaanada ah oo la leeyahay doorashadoodii muran iyo qaladaada ka ka yimid sidee u aragtaan adinka qaabkaasi isleedihiin waa lagu sixi karaa xildhibaanad farxiya aan ku hormaro wallaahi runtii een, wixii dhibaato ah adkeynka inaan qabno maaragtay ii sheegtay waxaanan anaga weli haysan horta maxkamadda dastuuriga ahayd Een, wax kasta oo dhacan waxay u baahan yihiin in si sharci ah oo cilmiyeysan loo baaro iyadoo oo lagu dabaqaayo maaragtay ii sheegtay sharciga dastuurkeena dadkan iyo shareecadeena islaamka taasna loogaga bixi karo waxay tahay aniga hadda runtii ma kala gelgeli karo oo ma dhihi karo sidan iyo sidanay u tahay because qof walba ama ah, xildhibaan kasta ama kursi kasta waxa uu loo haystaa uu noocyo kala duwan ah loogu dhagan yahay wax aa cad oo aa maanta ka dhigin karo kana sidan ah iyo kana sidanana walaal ma jiraan waa mahadsan tahay haye xildhibaan maxamed amiin
Een, walaafasin markaa fiirisid arrimaha la xiriira isqa qabsigaas iyo kuraasta hadda ay kusoo koobantay dacwada oo ah mid aada u kooban oo maanta aan maqlayna in shan ay kusoo koobantay In tan ugu badan la sheegi karna ilaa labaatan afar iyo labaatan la sheegay markii ugu badnay doorarka suuqa yaala aan ofishaal ahayn marka iyo toban lasoo gudbiyey dib la isugu celiyey waxaas hore marka aad fiirisid marka laga fiiriyo laba boqol saddex boqol sagaal iyo labaatan xildhibaan waxay ka tahay waa fahmi kartaa marka loo fiiriyo capacitygeena awoodda aan haysano iyo doorashada baahsan ee intaas oo goobo lagu kala qabanayo si loo hubiyo iyo dadaal ilaa xadin lama muujiyo ayaan dareensanahay guddi doorasho federaal mid heer gobol guddi oo khilaafaad waxyaabahaas oo dhan waxay ahayd in la hubiyo ilaa xad in dadka la geliyo kalsooni taas macnaheedu maaha inaadan qaladaad dhacaynin qaladaad way dhacayaan oo runtii eh, waxaan saamaxayn baa awoodeyna capacity aan leenahay laakiin marka aniga aan fiiriyo wanaag inta toostay ee sida wanaagsan u dhacday waxaa muhiima inaysan naga indhatirin inta yare ay qaldantay waa taas mahadsan tahay nafteedana macnaheedu maaha inaan cudurdaar u samayna waa in wax laga qabtaa oo la xaliya maxaa yeele waxaan rabnaa wax caafimaad qabo oo cadaalad ku dhisan kaas ayaana micno yeelan kara falastiin axmed yimaan ayay u waramayeen xildhibaanada cusub ee la doortay laba ka mida oo kale ah amiin sheekh cusmaan waa maxamed amiin sheekh cusmaan iyo farxiya muumin cali oo labadooduba ka mid ah xildhibaanada ku cusub baarlamanka ee maanta la dhaariyey halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinaca kalena baarlamaankan ayaa noqonaya kii tobnaad ee soomaaliya ay yeelato waxaana horyaalla howlo culus howlo culus oo ay ka mid yihiin doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha waa gudoomiyaasha labada aqal si ka duwan baarlamaankii ka horreeyey waxaa soo xulay ergo kala matalaysay dhammaan maamul goboleedyada dalka balse tira tirada badan ee xildhibaanada baarlamaankii hore ayaa iyagu dib loo soo doortay kuwaasoo ka dhex muuqda baarlamaanka cusub haddaba muxuu kaga duwan yahay baarlamaankani kii sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii waryaheena saare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa dor ibraahim bursaliid waxa uu bare ka yahay jaamacadda nairobi university ee dalka kenya waxa uu u soo joogay doorashada xildhibaano hore ee soomaaliya u yeelatay iyo kuwa maanta waxay kaga duwan yihiin baarlamaankan baarlamaankii labada kun iyo labaiyo tobanka waa baarlamaan isku dhaf ah ilaa boqolkiiba afartan iyo shan waa xubnihii hore oo baarlamaanka lixdan iyo shanta soo hartayna waa dad cusub ku dhowaad soddonna ay dumar yihiin soddon iyo shanta kale iyo dumarka qaarkood iyo afartan iyo shan boqolkiibada baarlamaankii hore kasoo noqotay badankoodna waa dhalinyaro weeyaan dad aad u yar yar oo looga fadhin karo in isbeddel dhab ah dalkii ay u saaraan haddaba fikirtaasi ka duwan waxaa qaba brofesor afyare cabdi cilmi oo ka dhiga jaamacadda qatar university ee magaalada dooxa culumta xiriirka caalamiga ah afartan iyo xoogaa boqolkii wax lamida ayaa kuwii hore ka soo noqday yani waxaan rabaa inaa arrintan aanay la shaksiyadayn qofka kuma xirna dhaqan siyaasadeed soomaaliya ka jiraa jira oo aan aan qofka ku xirnayn haddii qofka cusub intuu yimaado oo dhaqankii kii hore wado dee qof cusub inuu yimid waxba soo kordhin mayso marka waxaan isleeyahay hadda inaan aada ugu mashquulno intaanaa cusub iyo intaanaa waxaa igala quman isbeddel nuxur ah inuu yimaado ee xildhibaanadu hadda ka bilaabaan kuwoogii ama wixii hore u jiray aan ahayn haddaba maxay tahay waxaa laga filan kara xildhibaanadan cusub su-aashaasi waxa aan weydiiyey brofesor afyare cabdicilmi waa inay yani isbeddel macno leh ay soo saaraan oo aan ahayn yani isbeddel maaragtay just durkaxaadsiya isbeddel la taaban karo oo oo xagga xukuumadda ah waa inay soo saaraan ko midda labaadna waxaan isleeyahay sharciyo badan oo dastuurka ugu horeeya ayaa jira oo ay tahay inay ka shaqeeyaan oo wakti horeba intay shaqadiisa galaan ay ay si degdega go-aan uga gaaraan oo dastuurka ay ay finalize gareeyaan oo xeerarka kale ee iska yaalla ee qaarkood ay ma laba baarlamaan iska yaaleen meesha ay saxaan waxaan isleeyahay labadaa qodob haddii laga helo wixii ay ku waayeen broceska oo credibilitygii broceska uga dhuntay iyo sumcaddii broceska uga hallawday khariban ay ku soo baxeen ayay ka kaban karaan waa waa waa waa saasaan isleeyahay aragtida dad badan ee qabaan ayaa ah iyadoo xildhibaanadan laga yaabo inay saameyn ku yeelan karaan shakhsiyaadka la rumaysan yahay inay dhaqaalaha ku bixiyeen doorashadooda iyo sidoo kale dhinacyada maamul goboleedyada iyaga lagu soo dhisay oo laga yaabo hogaamiyaasha maamul goboleedyaduna in dacalka ay ku dheganaan doonaan xubnaha xildhibaanada ee ka imaanaya goboladooda mar kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabay maraan weydiiyey doctor ibraahim bursaliid dan muqdisho tegey dhowr cishan soo joogay waxaan arkay in ka badan boqol iyo lixdan iyo sagaal xildhibaan iyo senator isugu jira guuxa dadweynaha iyo dadkaas waxaa ka guuxaya markaad fiirisidna waxaad moodaa dadku inay xor yihiin madax bannaan yihiin isbeddel inay siyaasadeed dalka u hogaamiyaanna ay ka go-antaho ay diyaar yihiin waa run waana suurtagal in maamul goboleedada iyo siyaasiyiin kaleo isku dayay inay maal gashadaan oo soo saaraan xubnaha baarlamaanka iyo iyo iyo aqalka sare haddana dhan kale markaad ka fiirisid way adag tahay in qof soomaali ah uu qof kaleo soomaaliya lahaan karo dadkan ilaahay unbaale subxaana watacaala heerka saamaynta ee runta ah waxaa la ogaan doonaa marka ay labada aqal murashaxiinta hor istaagaan qaabka ay rabaan inay wax u doortaan ay usoo baxaan qofka soomaaliga ahi sanadkan wuxuuna ku khasban yahay doorashooyinkii lasoo dhaafayna aan ka aragnay iyo mooshin kastooba labada baarlamaan oo la isku daray la horgeeyo marka la fiiriyo waayo aragnimadii hore waxaan ka qaadan karna waxaad moodaa in marba laba aqal oo noocaasoo tirakoob ahaan boqolkiiba boqol sidaa aragtay isugu dhafan hadduu soo baxay in soomaalida ay xorowday dadkuna markaan ay u bixi doonaan ilaahay idankiis isbeddel dhab ah xildhibaanadan la dhaariyey ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka ka sokow doorashada hortaalla xilligan ee madaxweynaha iyo afhayeenada baarlamaanada ee aqalada sare iyo hoose ayaa haddana qodobo dastuuri ah oo hor yaalla islamarkaasina sannado badan aanan loo gudagelin doodooda looga fadhiyaa in la meel mariyo amaba ay ka saaraan meesha
aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatana dhinacii heesaha waa heesta guurkiinu haraago iyo fanaanka xasan aadan
noloshayda hablaagaygoo dhan gaaridan ka xushay hablaagaygoo dhan gaaridan ka xushay jamaantan dugsanaay xaloyoridayda guurkeenu haraagu guryeenu haraagu xaloyoridayda guurkeenu haraagu guryeenu haraagu doonkii taladayday galacda waaga cadayday galladee biyeysiiyo go'aan go'aankeedu deeshay doonkii taladayday galacda waaga cadayday galladee biyeysiiyo go'aan go'aankeedu deeshay go'aan ku gamaayay go'aan ahuwanayay go'aan ku gamaayay go'aan ahuwanayay gogol raaxa u taalay geed maagol habixiyay habixiyay ogoraadu taalay ageed maagool abixiyay abixiyay hablaagaygoo dhan gaaridan ka xushay hablaagaygoo dhan gaaridan ka xushay dhammaantan dugsanayay gacaloyoridayday aguurkeenu haraagu gurigeenu haraagu gacaloyoridayday aguurkeenu haraagu gurigeenu haraagu gurigeenu haraagu
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba waxaanu gudagelaynaa qaybtii dambe ee barnaamijkeenna caawa waxaana idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu toddobaadkan gudihiisa ka qaatay dhismaha israa'iilka wado daanta galbeed iyo bariga qudus waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka oo kooban
wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay in kooxihii baadigoobka ugu jiray diyaaradii burburtay ee dalkaasi ay heleen sanduuqii madooba ee kaydinayay xogta diyaaraddaasi burburtay maalintii axaddii wakaaladda wararka ee dalka ruushka ayaa sheegtay in sanduuqaasi madow loo qaaday caasimadda dalkaasi ruushka ee moscow halkaasi oo kooxaha baadhitaanku ay qiimeyn ku samayn doonaan sababaha dhaliyey burburka diyaaraddaasi mas-uuliyiinta dalka ruushka waxay muujiyeen dareen la xidhiidha in fal argagixiso uu ku lug lahaa diyaaraddaasi burburtay oo la sheegay laba iyo sagaashan qof oo diyaaraddaasi saarnaa inay ku dhinteen
xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka munaasabadii maanta ka dhacday muqdisho ayaa waxaa la dhaariyey laba boqol koob iyo siddeetan mudane oo isugu jira xubnaha aqalada sare iyo hoose ee baarlamaanka kuwaasi oo soo dooranaya afheenada labada aqal iyo madaxweynaha cusub ee dalka kadib dhaarintii xildhibaanada ayaa waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay labada shir guddoon ee labada aqal oo loo kala magacaabay labada aqal waa aanadee dadka ugu da-da weyn shirguddoonka aqalka hoose ayaa noqday xildhibaan waxaa noqday xildhibaan cusmaan cabdulaahi boqore halka shirguddoonka aqalka sarena loo magacaabay maxamed xuseen raage dhinaca kalena war-saxaafadeed ee maanta soo saartay bulshada caalamku ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan tahay qaar ka mid a go-aanada ka soo baxay hoggaanka madasha qaran ee ku saabsan hanaanka doorashada ee soomaaliya qaramada midoobay midooda afrika midooda yurub igaad iyo talyaaniga iyo wadamo kaleoo maraykanku ku jiro ayaa sheegay in dhaarinta maanta xildhibaanada cusub ay tahay tallaabo horey loo qaaday hase yeeshee ay doonayaan in hanaanka doorashada soomaaliya uu ku socdo in aqalka sare uu kuraastiisu ay noqoto konton iyo afar oo ka duwan shan iyo afartankii aan ku sheegay qeybtii hore ee idaacaddeenna sida ku qeexan dastuurka soomaaliya beesha caalamka ayaa waxay ku baaqdeen kuraas kasta oo dheeriya oo lagu korinayo aqalka sare ay dhacdo oo keliya kadib marka la doorto madaxweynaha cusub islamarkaana uu go-aankaasi gaadho baarlamaanka cusub isagoo u maraya hab dastuuriya
wasiirka difaaca ee taiwan ayaa digniin u jeediyey dalka shiinaha oo uu sheegay inay kaga imanayso halisii kordhaysa kadib markii maraakiib dagaalka ah oo shiinuhu leeyay uu horkacayo markab diyaaradaha qaada ay u safreen biyaha koonfurta shiinaha oo muranku ka taagan yahay maraakiibtan ayaa qayb ka ah dhowlatus milatari oo dhacay shalayto waxaana ay ku soo beegmaysaa muddo saddex toddobaada markii madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump uu khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha dalka madaxweynaha taiwan arrintaasi oo ah mid aan hore loo sii saadaalin dhacdadaasina waxay keentay in dalka shiinuhu ay ka xumaadaan tallaabadaasi maraykanku qaaday
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaa sii xumaanaya xidhiirka israel iyo qaramada midoobay kadib markii maalintii shalay ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu amray inuu hoos loo dhigo xidhiirka waddankaasi uu la leeyahay labayo toban waddan oo u codeeyey qaraarkii toddobaadkii hore cambaareeyey islamarkaasna sharci darrada ku tilmaamay dhismayaasha dowladda israel ay ka samaynayso dhulka reer falastiin dhinaca kale israel waxay sheegtay inay hayso caddaymo muujinaya in madaxweynaha maraykanka barack obama uu ku lug leeyahay ama ku lug lahaa soo diyaarinta qaraarkaasi haddaba arrimahan iyo xiriirkii sii cakirmay ee israa'il ay la leedahay wadamada u codeeyey qaraarkan ayaa waxaan ka waraystay maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amniga caalamiga ah kuna sugan magaalada london waa waa run weeye horta maraykanku ma ahayn markii ugu horreysay ee uu ama xisbig xisbigii p l o ga la odhan jiray palestinian liberation organization la odhan jiray ulama furo wada hadal ma aha markii ugu horreysay reagan baa la furay clinton baa la furay iyo bush bay la fureen laakiin waa run oo way ka duwanayd in ay maraykanku ka duwanaa obama iyo iskuma wanaagsanaa waddanka israel la yidhaahdaa waxaad moodaa inaanay isku wanaagsanayn shan iyo soddonkii sanadoodii ugu dambeeyey maraykanku maalin walba vito buu dhiibayey oo waxa uu diidanaa inta badan in israa'iil deganaanshiyaha halkaa ay hawsha ay ka wadato ay qoladan security councilku ama golaha ammaanku ay farafarayaan buu diidayey laakiin tii meesha way ka baxday oo obama ayaa meesha ka saaray laakiin de obama waxaynu ognahay haddana inay muddadiisii dhammaanayso waxaana uu yahay num binding oo aanu sharci ahayn haddii uu yimaado trump uu yimaado repeal buu ku samayn karaa ama uu daadafayn karaa waxaa la filayaa imika haddaad eegto senatorka kasoo baxa south carolina oo magaciisa la yidhaahdo lindsey graham waxa uu sheegay inay hadhowtona kalifi doonaan oo senator republicana oo aada saameyn ula xusheegay in marka uu yimaado xisbiga republicanku suuragal ay tahay in united nationka qaybta security councilka oo maraykanku uu siiye miisaaniyadda ugu weyn oo boqol kiiba labaiyo labaatana in la jarayo ayuu sheegay markaa ma moodid markaa xaqiiqda la eego inuu sii leexinayo oo uu dhibaato ku keenayo israa'iil dhinaca inay ka noqoto deganaansha halka ay degtay laakiin cawaaqibka ugu weyn ay israel ka cabaadayso ilaa iyo hadda intaasoo safiir ay u yeedhay ee ay loolanka intaa leeg loobiga intaa u samaysay waxa weeyaan hadhow mustaqbalka sharciyadda ayuu waxyeelayaa dhulkan ay degaanada ku samaysay inay lahaanshihiisa kasbato halkaasay dhibtu ka imanaysaa waan gartay falcelintii israa'iil israa'iil waxay ay aada ugu soo falcelisay maxamedow waxa weeye toban waddan oo ka mid ah waddamadii u codeeyey ee ha ugu codeeyey resolutionkan ayaabay u yeedhay
waxay markaa ay u caddaysay inay xiriirkii wanaagsan ay lahaan jireen marka laga reebo ammaanka iyo dhinaca ganacsiga ay hoos u dhigi doonto ee, dee wax badan baa la isweydaarsaday marka halkaa culays fara badan bay ku samaysay waxay eedayn iyo cambaareyn u jeediyeen madaxweynaha obama ee hadda hadda talada kasii degi doona sidoo kale ee, dee loobi xoog weyn oo ballaadhan oo miisaankiisa la og tahay maraykan sida uu ka yahay ayay bilaabeen oo ay qaraarkan kaga soo horjeedaan laakiin qaraarkan kolleyba waxaa cad inay dowladda maraykanka ee trump ay kasoo horjeesan doonto laakiin kolley haddana dhinaca kale marka laga eego shan iyo soddon sannadood oo aan waxba la odhan israel waxay keenaysaa inay sharciyadii dhulkii ay deegaameynaysay meesha ay ka baxdo oo sharcigu uu noqdo hadhow international loogu uu sheego in qaraar laga soo saaray oo dhulkaas uu ahaa ku xaqdarro iyo xoog ay ku cabs- qabsatay marka taasi ka fuqi mayso haddii cid walba u yeedho taasi ka fuqi mayso marka dhinaca sharciyada dhulka la eegayo waan gartay Eh, dadka reer israa'iil kuwooda siyaasadda furfuran eh, wargeyska caanka ee xaareed eh, waxa uu qoray isagoo dadka la aragtiya in mm, netanyahu uu meel xun ku wado israel markaad eegto labiyo tobankii waddan ee qaraarkan iminkaaynu ka hadlayno ogolaaday dee waxaa ku jira shanta golaha ammaanka marka laga reebo maraykanka oo isagu ka aamusan iyo dee tobankii kale ee macnaha aan joogtada ahayn ee ilaa eh, maaragtay sideed ka mid a xaggey arrintani israa'iil u wadaa israa'iil horta way ka go-an tahay in ay halkaa deganaato oo dhulkaa ay settlement ku samayso resolutionkani kii ugu horreeyey u n tu ay soo saarta maaha Eh, dagaalkooga iyo dhibaatada bariga dhexe ka jirtay ilaa iyo nineteen forty seven ama toddoba iyo eh, afartankii bay taagnayd intaa united nationku maalinba qaraar baa lasoo saarayey qaxoonti fara badan baa la kicinayey waad og tahay oo markaad eegto qaxoontiga maanta adduunyada ugu ballaadhan ee ugu tirada badan waa qaxoontiga falastiiniyiinta wey shan milyan iyo saddex boqol oo kun oo qaxoontiya oo ay israa'iil oo keliya barakicisay oon cid kala barakicin ayaa jira oo qaxoontiya qaxoontiga kusoo xiga waa wadanka israel oo ha- iyo wadanka eh, syria oo hadda maraya isaguna afar milyan iyo sideed boqol oo kun maraya marka en, w- dee maaha waxa uu netanyahu oo keliya sameeyey maaha waa hawl soo taxnay waa qadiyadda zionismka wixii la odhan jiray inay dhulka iyagu leeyihiin oo ay deganaadaan islamarkaana ay ku noqdaan dadka tirada badan ma doonayaan qolada israel inay soo noqdaan qaxoontiga intaa ballaarhkiisu leeyahay ma doonayaan wadamada kale ee carabta ee jaarka la ah dee dagaaladii markaad eegto dhacay nineteen seventy eightkii dhacay nineteen maaragtay sixtieskii dhacay dhammaantood ee militarily way ka adkaatay dhul waxay ka haysataa wadanka libnaan dhul waxay ka haysataa wadanka syria markaad israa'iil awoodeeda noocaas ay isticmaalaysa aad eegto dee meel weyn geysiin mayso laakiin haddana israa'iil khatartu dee way kusii ballaadhanaysaa cilaaqaadka wadamadan ay la leedahayna wuxuu noqonayaa kuwo dhibaato u keena laakiin kolleyba haddana mar haddii uu caddeeyey benyamin netanyahu inaanay arrinta security-ga ama ammaanka ee wadamadan ay iska kaashadaan iyo dhinaca ganacsiga labadaa midna aanay saamankan ama yeedhmada u yeedhay ee ama downgrade-ka uu sameeyey uu hoos u dhigay cilaaqaadka wadamada tobanka ah marnaba inaanay saameynayn buu caddeeyey markaa taasi eh, netanyahu de waa nin adag oo wadankiisa ku adag oo qadiyadiisa ku adag waana qadiyad ay u midaysan yihiin dhammaan toddobada milyan ee reer israa'iil u midaysan yihiin weeyaan oo taasi waxay de israa'iil oo ku degta mooyaane laakiin waa waxa eh, la wada aaminsan yahay oo loo wada socdo weeyi marka eh, dee ama israa'iil bay godgelin doontaa ma aha netanyahu oo keliya ama eh, way ka saari doontaa oo adiga arka toddobaatan sannadood bay israa'iil socotaa oo ay ka awood badan tahay carabta marka dee waxaa laga yaabaa inay inay meel uun u gaadhsiisaa suuragala taana waa la odhan karaa kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo bartay culumta siyaasadda iyo amni caalamiga oo khadka telefoonka ee magaalada london goor dhoweyd iigu warramayey
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waatan falastiin axmed iimaan oo inoo soo diyaarisay
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa waxaa jira qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliya oo soo jeediyey in madaxda hogaamiyeyaasha qaran ee ka shaqaynayay hanaankan doorashada aanay ka mid noqon musharaxiinta si fursad loo siiyo siyaasiyiinta cusub islamarkaana bannaanka ka taagnaa qaabka loo maamulayo doorashooyinka soomaaliya dadka qaar waxay u arkaan intaasi ay tahay mid aan sharciga iyo dastuurka midnaba waafaqsanayn islamarkaana aanba lasoo hadal qaadi karin dadka qaarkiina waxay u arkaan in ay tahay in dib loo eego xasuusintaasi ama taladaasi oo fursad la siiyo siyaasiyiinta cusub waa xubinta ay ku saabsan tahay doodeena gaaban waxaana ka qayb galaya maxamed cabdulaahi xaaji iyo cabdiraxiim xasan cumar oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormara cabdiraxiim xasan cumar sidee u aragtaa fakarkaas aragtida ah in aanan ka qaybgeli karin xilka eh, musharaxnimada dalka waa waxaanan eh, sal iyo raad lahayn aragtidayda waxay tahay inay ka qaybgeli karaan xaqna u leeyihiin muwaadin soomaaliyeed ayna yihiin wax ka maanacayo oo oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya eh, dhigayana ayna jirin aanayna ahayn in waqti la iskaga lumiyo aragti iyo raditaan shaksiyeed iyo fikir toona waa mahadsan tahay een, haye maxamed Een, waa maxaa cabdullaahi xaaji een, ani aragtideeda ku aadan een, hogaamiyaasha madasha qaran inaysan ka qaybgelin doorashada ama aanaan aanaan kasoo qaybgelin waa aragti saliima oo fiican Een, waxayna waxayna waxayna waxayna caddaynaysaa een, dadka soo jeediyey inay yihiin dad fikiraya oo maskaxdooda shaqaynayso toddobaatan boqolkiiba xubnaha madasha hogaanka qaran een, waxay u tartamayaan jegada madaxweynenimada gudoomiye baarlamaan qaar kale waxay rabaan inay kusii joogaan baawarkooda gobolada ay ku haystaan marka een, dadkaana ma noqon karaan dadkii daadihinayay broseska doorashada labada kun lix iyo toban oo hadda laba kun toddoba iyo toban in u guddo muuqdo een, een, een, een, dib u dhacyo iyo problemyo ay ayaga abuureen awgoodna ay dib ugu dhaceen marka een, nimankaana badankooda waa dad hogaan hore usoo qabtay gudoomiye baarlamaan ha soo noqdaano een, ra-iisul wasaare ha soo noqdaan hadda madaxweyneha hadda talada hayo iyo gudoomi een, een, madaxweyneyaal gobolba kulli waa lasoo wada tijaabiyey broseeskii laba kun laba iyo toban een, road mapki wixii oo dhan afartii sano xasan sheekh kulli rag lasoo wada tijaabiyey waaye kullina waxaa cadeen ah oo shacabka soomaaliyeed oo wada ogyahay inay ku feelgaroobeen hogaanka iyo samata bixinta dalka marka een, ma maskax saliima maaha in dib loo doorto ragga haye een, cabdiraxiim maxaa adiga fakarkaas kaga soo horjeedaa maxamed cabdulaahi Eh, aada umahadsantaha falastiin annaga waxaynu ka hadlaynaa eh, xuquuqda uu leeyahay muwaadinka iyo sida nidaamka ah marka kusoo noqda hadalkiisa oo ahaa eh, waxba eh, kuma soo kordhin eh, wadanka iyo ayaga abuuray dib u dhaca dalka Eh, taa waa arrin kale waa ay muuqataa dalka soomaaliya horumarka uu ku tilaabsaday ma aha inaan dhankaas u weecarno qodobka sideed iyo siddeetanaad eh, shuruucda doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu qorayaa dhowr qodob oo ay kamid yihiin eh, falastinay waa inuu madaxweynuhu ahaadaa muwaadin soomaaliyeed muslimna ah da-diisu waa inay ka yarayn afartan sannadood lehna aqoon ama waaye aragnimo u qalanta xilkaas dhimirkiisa dhan yahay waana inuuna gelin qofka isku soo sharaxayo xilka madaxweynaha dembi maxkamadi ay xakuntay Eh, eh, markaynu eegna dastuurka waa ay buuxiyeen ma ayna gelin dembi ma garanaysaa eh, eh, maxkamada xukuntay aragtida qabaa waxay tahay inay buuxiyeen inay yihiin dad aqoon-yahano ah inaanay xaq u leeyihiin in ay ay ay ma garanaysaa ay Waa qabtaan mahadsan eh, tahay.
xilka nimada dalka soomaaliya aada umahadsantahay Hay- haye maxamed xuquuqdaas dastuuriga ah ee ee qof walba oo shuruudahaas buuxiya uu u leeyahay inuu soo tartamo maxaa adiga u rabtaa in looga qaado dadka qaar Een, marka xuquuq dastuuriya laga hadlo een, een, een, waxaa fiican xuquuqda cid walba oo dastuuriga in la dhowro meeshan dastuur lama dhowrin Een, wax walba sidii shaksiyan qof walba ay u rabtay u maaraysay Een, ma dastuur baa qoraya gobolka banaadir oo ah gobolka gobolada soomaaliyeed ugu dadka badan Een, the only source oo een, canshuurta dowladda iyo dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha ay hadda maamulka ku wadane ay kasoo xaroodaan magaalada muqdisho in xuquuq la-aan iyo matalaad siyaasadeed la-aan la dhigo dastuur qoraya ma jiro taas waa Een, taas waa qodob dastuurkana kale haddii- waxaan fiirinaynaa dastuurkana tan haddii lagu doorashada xadgudbay Ah.
dastuurka haddii lagu xadgudbana ayagaa ku xadgudbay Een, dalkii oo dhanna ayaga waa Anaga- ugu jiraa oo baarlamaanka shaqadiisii la wareegeen marka Een, marka dastuur ayagaaba ayagaa ku xad een, haye cabdiraxiim aragtidayda eh, ragga ka qeyb qaadanayo oo uma qalmaan la leeyahay waxay qabteen wax aanan qaban aniga iyo saaxiibkay dooda igula jira waxay isku xilqaameen waktigoodii eh, qarashkoodii aqligoodii fikirkoodii maskaxdoodii geliyeen sidii soomaaliya ay u tillaabsan lahayday Eh, marka xaqay u leeyihiin Eh, qodobkii aan kasoo hadalnay eh, eh, dastuurkana waa ay buuxiyeen Eh, ma ahan inaan aragtidayna dhahno eh, berrina aan ka doodno eh, eh, nin wata basaboor ajnabi ah madaxweyne ma noqon karo Eh, eh, eh, aragti ahaanteeda marka la isbarbar dhigana eh, eh, raggaani raggaani way qaban karaan een waa kugu soo noqon Eh, doonaa cabdiraxiim waxaan siinayaa maxamed een, cabdulaahi xaaji maxamed hadda ma muuqato een, in een, hadda waa ay muuqataa in ay yihiin musharaxiin qaar badan oo ka mida madasha hogaamiyayaasha qaran een, waana ka qayb galayaan adiga maxaa xalka u aragtaa aniga een, horta xilku wuxuu saaran yahay een, xildhibaanada een, hadda lasoo doortay oo muwaadiniin soomaaliyeed ah een, baasaboorka iyo iyo aragtida doonaan ha wataaniin laakiin mushkiladda taagan waxay tahay soomaaliya waxay dowlad soo ahayd een, toddoba iyo tobankii lix iyo tobankii da- sano ugu dambeysay burburkii kadib een, dad waxaa jiray role player ahaa the last een, een, ten years oo ilaa haddana ordaayo oo haddii la yidhaahdana maanta maxaa qabatay wax shay ama laba ay sheegi karaan aysan jirin oo keliya aanan ka ahayn in maalin walba ay soo taagnaadaan oo kursigaasi ay ku fadhiyaan oo booska dad badan oo soomaaliyeed oo fikiraayo oo hal abuur leh oo wax qaban lahaa ee booskaas ka buuxiyaan marka waxaan leeyahay qofkii booskan soo maray oo lasoo tijaabiyey uu ku feelgaroobay inuu wax soo qabto uu ku feelgaroobay in dadku uu qanciyo uu ku feelgaroobay inuu dadku keeno uu ku feelgaroobay cid walba inuu xuquuqdeeda siiyo war dadka kale oo soomaaliyeed oo hanka leh ha loo baneeyo booskaas waa maadsantaha
Een, een, een, isbedelaana loo baahan yahay dalkan marka isbedelka in loo hiiliyaa muhiima mar haya cabdiraxiim xasan cumar xalku waxaan u arkaa eh, horta saldanada alle subxaana watacaala bixiyo ciddii ma garanaysaa kusoo bakdo eh, eh, madaxda madaxa ugu sarreeya ee hogaanta soomaaliya eh, madaxweynaha eh, ama ha ka yimaado ha kamid ahaado eh, qolada hadda wanaagga wada ee shaqaynayso amaba shaksi kale oo yimaada ha ahaadee inay tahay madaxda soomaaliya Eh, baahiyaha way jiraan dhaliilo eh, oo oo ma garanaysaa baahiyo way jiraan insaanka baahihiisa lama dhamaystiri karo dal soddon sano dhibaataysna baahidiisa lama dhamaystiri karo dad eh, ma garanaysaa nidaam kale wax ku soo xushay eh, madaxtinimo ku hogaaminaya baahidooda shaksiyadeed iyo lama lama dhamaystiri karo Eh, xalku wuxuu ku jiraa in aanan la la xagxagan shaksiga kale uu leeyahay walaalkay ha loo baneeyo haddii u yimaado bixi booska ay kuwaan taagan yihiin yaanu istaajinaynaa marka aniga ma ii muuqato sabab cad oo nimanka eh, eh, hawsha qaran waday eh, eh, eh, loo xagxagto ma muuqato waxaanu leenahay eh, eh, waa maadsantihiin een, maxamed waa- cabdulaahi xaaji iyo cabdiraxiim xasan cumar aad oo mahadsan bal.
inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya maxamed cabdulaahi xaaji iyo cabdiraxmaan xasan cumar oo labadaba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno xubintan oo kalena nabadgelyo
aad bay u mahadsantahay falastiin axmed imaan halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka arrin kaftan ku bilaabatay taasoo ahayd farriin uu wariye dalka kanada u dhashay ku diray bartiisa twitterka ayaa keentay in wargeysyo waaweyn sida the independent oo dalka ingiriiska ka soo baxa iyo seattle times oo gobolka washington ee galbeedka maraykanka ka soo baxa ay wax ka qoraan farriintan ayaa ahayd in dowladda kanada ay ku marti qaaddo inay iyada ku soo biiraan afar gobol oo maraykana oo siyaasaddoodu ay furfuran tahay gobolladaas oo dhammaantood u codeeyey hillary clinton kuna yaalla galbeedka maraykanka ayaa kale ah california washington oregon iyo nevada afartan gobol iyo dalka kanada ayaa wadaaga siyaasadaha dhinaca arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha oo u ekaa kuwii hillary clinton ay ololaheeda doorashada ku gashay donald trump oo hillary clinton ay ishayeen tartankii madaxtinimona kaga guulaystay ayaa intii ololihiisu socday sheegay inuu dib u eegayo siyaasadaha ururo dhowr ah oo maraykanku xubin ka yahay ururadaas waxaa ka mid ah mid ganacsiga xortaa dhiirigeliya oo ay ku bahoobeen saddexda dal ee qaaradda waqooyiga ameerika ku yaalla ee kanada mexico iyo maraykanka kaasoo loo soo gaabiyo naafta barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa siday isula falgeli karaan labadan dal iyo maraykanka marka mr trump uu xilka qabto inta aynaan qodobkaasi u gelinse balaynu horta eegno taariikhda heshiiska naafta waa kan axmed heebaan oo ku sugan magaalada san hose ee gobolka california Ah, ururkan naafta waxaa la aasaasay kun sagaal boqol labayo sagaashankii ayaa la aasaasay oo la saxeexay laakiin wuxuu hirgalay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii heshiiskani wuxuu qorayaa in mataqaanaa muddo dheer ilaa shan iyo toban sano la tijaabiyo si looga looga daayo tarafka cashuuraha alaabaha lagu soo sameeyo mexico taana ay kicinayso dhaqaalaha saddexda waddan taan hore usoo sheegnay iyada oo dal walba uu si uun uga faa'iiday iskaashigan dhaqaale haddana dalka mexico oo ah ka isagu ugu saboolsan saddexdan dal ayaa si gaar ah heshiiskan uga faa'iiday heshiiskani wuxuu kaloo eh, muhiimadiisu waxay ahayd en, cooperationa waaweyn oo canada iyo maraykanku ay leeyihiin ayaa ka faa'iidaystay inay mataqaanaa u guuraan mexico si ay alaabahooga intay xagga ugu soo sameeyaan ay usoo dhoofiyaan maraykanka taas waxay eh, kicisay en, dhoofintii eh, ay mexico usoo diraysay alaabaha ilaa lacag la eg lixdan bilyan oo laga bilaabo taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii ilaa wuxuu kacay en, dhaqaalahaasi wuxuu kacay ilaa afar boqol oo bilyan oo two thousand thirteenkii ahaa ayay gaadhay intaasi marka en, heshiisku sidii badanka aada looga filanayay uma hirgelin oo en, xagga mexico infrastructureka mexico ayaanan ku filnayn inay waxaasoo dhan en, hanato dhinaca dalka canada badi dadka dalkaasi waxay la hayeen hillary clinton haddaba sidee ayay u arkeen guushii donald trump waa kan brofesor xuseen warsame oo barakaha jaamacadda calgary gobolka alberta ee dalka canada horta guud ahaan en, markii u horreysay markii doorashadu ay dhacday en, waxaa la qaaday waxaana ay dhahdaan afti baa la qaaday boqolkiiba lixdan iyo lixdanka kanadii waxay arrintaa way la yaabeen oo waxay yidhahdeen sidee ku dhici karta aadna waa uga xumaadeen waxaanay guud ahaan bay yidhaahdeen canada wuu u xun yahay boqolkiiba toddobaatan iyo saddexna waxay yidhahdeen raalli kama nihin ninkaas siduu socdo Eh, oo la mid ah eh, dhinaca kale marka loo eego masalan obama oo kale boqolkiiba toddobaatan iyo saddex baa berigiti raalli baan ka nahay kanna inta opposite-keyga dhinaceedii kale ayay noqotay inta diidanba intaa noqotay diidmadaas uu brofesor xuseen warsame sheegay ma ahayn mid dadka reer canada oo idili ay u dhammaayeen Ma- ma- markii laga soo roogo waxoogaa muddo ayaa la ogaaday in siyaasadaha trump ay dhiiri gelinayaan in batroolkii lasii isticmaalo oo waxyaalahan lagu bedelayo aanu rumaysnayn oo inuu hawada bedelayso sidaa darteed uu ogolaan karo dhuumo badrool oo ka iman jira gobolka alberta oo anigu aan ka deganahay dhinaca galbeedka ah oo m- eh, k- eh, u eg Mar- maraykan oo eg runtii u dhaqma inay u fiican tahay marka dadkii marka la kala qaybiyo gobolkaasi iyagu waxay eh, eh, muujiyeen inay raalli xoog le ka yihiin en, eh, ninka la dhahdo trump oo inta neceb iyo inta jecel inta jecel baa laban laab u ah inta neceb halka ke- dadka kale masalan gobollada en, eh, ontario oo kale ugu weyn gobollada masalan quebec oo kale gobollada ugu waaweyn dee labada gobol ugu weynaa ee bariga ah en, ay boqo inta neceb ay laba laab ka badan yihiin inta jecel trump marka sidaasan waxaan la kala qaybina wax kale maahe annagu batrool baan soo saaraa haddaan gobolkaas aanan jooga alberta batrool baan soo saaraa en, ah, gobollada kale batroolka ma soo saaraa marka gobolkaa sidaasuu noogu roon yahay oo waxaa laga yaaba wax badan aan iibin karo en, investment badan aan heli karro baa laga yaabaa baan haddii aynu dib u eegno ka hadalka heshiiskii ganacsi ee nafta waa qaybahee kuwa uu doonayo donald trump inuu dib u eego oo uu wax ka bedelo haddii isbedeladaas umase trump sameeyana waddankee ayay dhibta ugu badani ka soo gaadhaysaa waa kan mar kale axmed heebaan Ah, donald trump eh, waxyaabo aada u cadcad oo u qeexay ma jiro laakiin en, wuxuu qeexay uun in mataqaanaa heshiiska dib loogu laabanayo oo wixii mataqaanaa maraykanka dan u ah in mataqaanaa ay ka sixi doonaan heshiiska meelaha dadka mar em, corporationka maraykanka aanan dan u ahayn laakiin waxyaalo si cad uu u taabtay ma jiro Eh, haddii ay taasi dhacdo oo dee mataqaanaa inkastoo inaan iminka garanaynin waxyaalaha uu ka reebi doono ama waxyaalaha uu ku dari doono Eh, laakiin waxaa la filanayaa haddii isbedel uu yimaado inay mexico uuni eh, ay mataqaanaa en, waxyaa waxyeelada aada u weyn ay mexico uun soo gaari waayo eh, xagga lebarka ama en, eh, shaqaalaha mexico ee ka shaqeeya mexico ee alaabahan maraykanka imanaya soo sameeya waxay ku waayayaan shaqaalo badan oo markaa aan- aanan shaqo loo heleynin
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalay sida u ekaanaya heshiiska iskaashiga dhaqaale ee waqooyiga amerika ee la soo gaabiya nafta marka uu xilka qabto madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaysta idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere uu inala socodsiinayay barnaamijkaasi ee amuuraha maraykanka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington maxamed sandheere uu haatanna bal maxaa inoo xiga dhinacii heesaanu teginaa zahraay waxaanu ku socnaa gebagabadii barnaamijkeenna fiidnimo waa heesta indha cashaq iyo fanaanka cawaale aadan
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indha cashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdiga dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane uba xordino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqoo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubax ordino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taamaa aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la uuntaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaa heshaa u adeegasiinamiya gabdhaba adeecasi aaqnasubad khayrlesiu adeegasiinamiya gabdhaba adeecasi adamaaligi arsaaqnasi
codkaasi fanaanka cawaale aadan ayaa gabagabo waa idaacaddeenii fiidnimo intaanu mar kala kulmayno waa maxamed sandheere iyo sahre ciidle iyo dhammaan asxaabta v o a ee barnaamijka ka qayb qaadato idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane labaka ilaalsha nacabka irdhiy dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyo hiddaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystebaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha